markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa heerka cadaaladda soomaaliya waxaana barnaamijka marti inoogu ah wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur oo ku magac dheer jaamac jaamac kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay walaalkay aadaan u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaba adiga mudan haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad mudan wasiir bal noogaga sheekey oo noo faahfaahay heerka xilligan ay gaarsiisan tahay cadaaladda soomaaliya
bismillah alxamdulilah huma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd sida aada la socotaanba guud ahaan dalka soomaaliya maraaxil kala duwan ayuu soo maray oo ay ugu dambeysay maraaxilkii burburka hadda waxaan ku jirnaa maraaxil maalin maalinta ka dambeysa dowlnimada soo hagaagayso eedaha kala duwan dalka oo ay qeyb ka tahay ingarsoorka iyo guud ahaan cadaaladdu ay soo hagaagayaan walow ay jiraan challenges iyo dhibaatooyin markaa oo u baahan in wax badan laga qabto laakiin waxaad waxay la mid yihiin eedaha dalka maaragta oo maalin maalinta ka dambeys sii horumarayaan haddaan su-aashaada usoo daadego cadaaladda dalka anigu wasaaraddan waxaan joogaa muddo sanad iyo iyo dhowr maalina muddadaas sanadka ah aan joognay wasaaradda cadaaladda waxay soo waxay hagaajisay waxyaabo badan oo ay kow ka tahay shuruucda maaragta dalka uu ku shaqeeyo intii u baahneed oo hadda annaga intaan joognay qeyb ka mid a lanoo keenay oo aan aan maaragta dib u habeen ku samaynay waxaan hagaajinay guddiyo oo maaragta dalkan u ahaa maaragta wax weyn ka ahaa arrimihiisa cadaaladda guddiga dee garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuq ayaan hagaaji dhisnay waxaa kaloon hagaajinay intaan hadda meesha joognay shuruuc ay ahayd oo caalami ah oo soomaaliya maaragta loogu talagalay inay ay ku hagaajiso dowlad wanaageeda commitmentan kula gasho caalamka ayaan iyagana hagaajinay oo ay ugu horeysay sharcigii la dagaalanka musuq maasuqee qaramada midoobay kii maaragta africa iyo kii carabtaba hay-adihii muhiimku ahaa cadaaladda sida maaragta qareenada sharcigii qareenada ayaan marsiinay baarlamaanka sharcigii nootayooyinka ayaan hagaajinay baarlamaanka marsiinay kuwo kalena haddeer ay maaragta ay noogu jiraan bibelanka oo aan maaragta howlahooda wadnaa dalka sidaa la socoto federaal u guuray wasaaraddu intaan aniga ka maqnaa waxay ka shaqaysay hanaanka cadaaladda iyo asluubta soomaaliyeed oo dastuurkana dhinac ka taabanayo oo aada u muhiim u ahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wasaaraddeeda cadaaladda meel fiican bay isla soo gaareen walow uusan dhammaystirmin waxaan wadnaa hadda howlihiisa in la dhammaystiro haddii aan ka gaarno haddii ilaah yidhaahdo inaan dhammaystirno marka inahaas waa inaha kore oo aan isleeyahay maaragta waxbaa nooga qabsoomay waxaa kaloo iyadana ilaahay mahaddiisa ah muddadii hadda afarta sana ahayd lagu guuleystay in reform dhabar lagu sameeyey xeedaha garsoorka oo aad cabasho uga jiri jirtay iyo xeer ilaalinta maxkamadaha iyo xeer ilaalinta waxaa la geeyey maaragta qareeno maxaa la dhihi jiray qaadiyaal iyo qareeno iyo dad maaragta uhel uhel ah howsha ay qabanayaan shafaafiyadna lagu tuhmayo kheer allaha siiyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo iyo xeer ilaaliyahaba aaday ugu dadaaleen iyo guddoomiyaha racfaanka hadday heer gobol ahaan lahayd hadday heer degmo ahaan lahayd waxaa la hagaajiyey xarumo badanoo ka maqnaa adeega maxkamadaha oo degmooyinka intooda badan ma lahayn xarumo maxkamadeed hadda badankooda waa loo hagaajiyey maalinba maalinta kasii dambeysana way socotaa waxaa la siiyey tababaro dadka ka shaqeynaya arrimaha cadaaladda waxyaabo badan oo hadda waxaa jiro oo abuuray kalsooni shacabka soomaaliyeed ku abuuray oo la qabtay keisaskoo sidii hore aanan u daahaynin oo dadejintoodii maaragta iyo kawarqabkoodii lasoo lasoo fududeeyo waqti kooban lagu qabto iyo waxyaabo badan oo dee aan hadeer maaragta aan halkan kusoo koobi karin ayaa laga hagaajiyey waayaha waa mahadsantaha marka dadka qaar ayaa aaminsan in ay wasaaradda cadaaladda ka shaqeyso oo keliya magaalada muqdisho marka maxaa arrintaasi ka jira in wasaaradda cadaaladda ay ku kooban tahay oo keliya xamar
horta wasaaradda cadaaladdu waa maaragta maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasiire cadaaladeed oo dowladnimadu hadeer sida lagu heshiiyey soomaali ay ku heshiisay waxawaa inay heer federaal ay noqoto maamul goboleedyay dalku u qeybsan yahay maamul goboleed walbana wuxuu leeyahay wasiir cadaaladeed annaga iyo wasiiradaas cadaaladda waxaa naga dhexeeyo wada shaqayn iyo iskaashi dhabahaa naga dhexeeyo garsoorkuna deegaan walba oo uu ku jiro waa garsoorkii annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay dhammaan soomaaliya garsoorka inuu kalsooni soo abuuray kama hadlayno muqdisho ama magaalo gaara waxaan ka hadlaynaa annaga aan dowladda federaalka wasiirkeeda cadaaladda uu madax ka yahay dalka soomaaliyeed ah maamul goboleedadan wasiire cadaaladeed ay leeyihiin iyagaan la shaqaynaa iyagaan shaqooyinka la fududaynaa iyagaa haddii tababari jiro tababaradada siinaa iyagaa haddii mashaariic jirto mashaariicda la fulinaa sidaa la socoto wasaaradda cadaaladda waxaa hoos yimaada ciidanka asluubta soomaaliyeed oo bahda cadaaladda qeyb weyn ka ah oo maxaabiista ilaaliya tababara dhaqan celiya oo waxbara oo asluubtoodii iyo dhaqankooda hagaajiya maamul goboleed walba waxaan ka dhisaynaa oo hadda wadnaa xabsi standardkiisuu yahay standard caalami ah hadda noogu dambeysay waxaan soo furnay kii baydhabo oo aan dhammaynay oo koonfur galbeed kii galmudug baan waxaan waqti dhow hadda naga gebagaboobay waqti dhow aan xarig jaraynaa kii kismaayaan waqti dhow dhagax dhigaynaa garow horaa looga dhisay muqdisho waad og tahay oo xabsigii weynaayaan ka dhisnay waxaas waxawaaye waa waa waa adeegyada wasaaradda cadaaladdu iyo hay-adaha hoos yimaada ay bixiyaan waaye marka wasaaradda cadaaladdu keliya muqdisho kuma koobna dalka soomaaliyeed oo dhan ayay ka shaqaysaa iyada oo u mareysa maamulka iyo sistemka deegaankaas ka jiro oo ay ugu horeeyaan wasiirada cadaaladda iyo howlaha maaragta deegaanka markaa ka socda oo shaqooyinka cadaaladda iyo garsoorka quseeya waa mahadsan tahay wasiir jaamac markaana waxaan geli doonaa qeybtii dhegeystayaasha waxaan hayaa su-aalo ay dhegeystayaasha inoo soo direen dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan wada maqalno
bismillaah magaceygu waa mawliid maxamuud cawaale oo joogo magaalada muqdisho waxaan weydii lahaa wasiirka cadaaladda dadka ka shaqeynaya xarumaha garsoorka ma qof bartay garsoornima ama waa qof loo qaatay khibradiisa iyo waayo aragnimadiisa su-aashaas weydii lahaa
waa mahadsan yahay dhegeystahaas dadka maaragta loo qaato garsoornimadu waa dad soo bartay sharciga oo yacni qof aan soo baranin sharciga garsoornimo looma qaato wuxuu soo maraa ijraa'aad kala duwan oo loogu talagalay inuu garsooro noqdo maxkamadda sare iyo ayaa ka shaqeeyo qofkaas brocedurkiisa iyo hay-adihii loogu talagalay inay soo mariyaan brocedurka laakiin asalkiisa hore waa inuu soo barto sharciga waa tahay waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu helay jawaabtii uu uga baahnaa su-aashii uu wasiir ka soo weydiiyey dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacaygu waa cali cusmaan guuleed oo jooga magaalada muqdisho waxaan jeclahay inaa weydiiyey wasiirka cadaaladda soomaaliya ilaa iyo goormo ayay maxkamadaha soomaaliyeed ka madax banaanaanayaan masuq maasuq iyo laaluush iyo ninjeclaysi taasoo dhibanayaasha had iyo jeer ay ku dhiban yihiin inay helaan cadaalad
cali waa mahadsan yahay su-aashiisana waa su-aal aada u muhiima horta arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa dowladdan intay jirtay aaday ula dirirtay hay-adaha garsoorkana in laga nadiifiyo qof maaragta ku sifooway musuq maasuq waa lagu dadaalay oo dad aan ku tuhmayno inay maaragta aysan musuq maasuqaynin garta loogu yimid ama maaragta cadaaladda loogu yimid ayaa hay-adihii goobihii loogu talagalay iyo muhiimka ahayd la geeyey ishana waa lagu hayaayoo madaxda meesha joogto maxkamadda sare ama maxkamadda gobolka ama maaragta xeer ilaalinta ishaa lagu wada haayaa macal dhammaan madaxda qofkii cilad noocaasa laga soo sheega waa laga bedelaa ama xilka waa laga qaadaa ta kale oo iyadana muhiimka waxay tahay procedureka laisku musuq maasuq oo aada u yaraaday asbaabaha aan soo sheegnay oo ah maxaa la dhihi jiray kawarqabka iyo maaragta dadka meeshaas la geenayo oo aan ka dhignay intoodii badan dad nadiifa waxaa kaloo meesha yaalo procedureka oo dacwada heer degmo heer gobol raacfaan maxkamad sare uu leeyahay qofka marka suuragal ma aan in saddex afarta heer saddexda heer oo maraayaba lagu musuq maasuqo suuragal maaha laakiin waa magac baxay in maxkamaduhu ay musuq maasuqayaan annagana magacaas baxay inaan bulshada ka shaafino oo aanan dhicin oo arrimahaas maaragta lagu kalsoonaan karo maxkamadaha hadda ayaa aada loogu dadaalay waana maaragta sii wadaynaa bulshadana waxaan ka codsanaynaa meeshii ay waxyaabaha noocaasa ku tuhmaan inay lasoo wadaagaan hay-adaha ay qusayso
aniga oo daba socda su-aashaasi uu dhegeystahaasi ku weydiiyey oo ah tan musuq maasuqa iyo kalsooni darada dhinaca cadaaladda gaar ahaan hay-adaha garsoorka qof walba oo soomaali ah ugu yaraan waa uu ogyahay in ay dadka qaarkood ka cawdaan garsoorka gaar ahaan dhibaatooyinka la xiriira guryaha lakala haysto iyo guryaha lakala dhaco oo gaar ahaan maaragtay magaalada muqdisho marka arintaasi maxaad ka qabateen gaar ahaan adiga ka wasiir ahaan wasaaradaada
horta arrimaha guryaha waa arrimo aada u culeys badan dal walba markuu maaragta uu burburo waxa koowaad oo la waayo waa cadaalad waxa kaloo la waayaa oo aada broblem iyo buuq uga istaago dhulalka iyo waxyaabahaas dhulalka waa mushkilad soomaaliya oo dhan ka jirta hadday gobol ahaan laheyd iyo hadday caasimada ahaan laheyd mushkiladdaas marka maxkamadaha inta badan lagu eedeeyo keliya ma jirto waa mushkilad caddaymaha inteeda badan ka taagan wa maxkamaddu markii kiiska loo keeno waxaa la xiriiro laba hay-adood oo muhiim ah oo ayay u baahan tahay inay inay inay arrimahaas kala shaqeeyaan kow horta waxay la aadaa maamulka meeshaas ka jiro ama hadduu gobolka banaadir yahay gobolka banaadir baa laga xaqiijiyaa iyaga ahaayo dhulkan cidda iskale waxay tahay meeshu meeshii waraaqaheed ka keentay inay run yihiin inay been yihiin marka meeshaasi waxaa looga baahan yahay in in laga helo dukumenti la cuskan karo ama wax la cuskan karo baarista la samaynayo qof walba wuxuu kuula yimaado inaa xaqiijiso waxaa u baahan tahay in in gobolka banaadir ah ka hesho wixii aada u baahneed oo caddayn ah waxaa laga yaabaa gobolka banaadirna inuu dhib ku qabo in dukumentiyadii hore maadaama dee dalka oo isaga dhan burburay dukumentiyadii la waayey waxyaabaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay wakti ka qaadan dhinaca kale markii xaggaa laga soo helo oo xaakimkii uu darajooyinkii oo dhan ay soo dhammaadaan oo fulintii la gaaro haddana booliisa ku shaqale oo shaqadaas fulinteedii looga baahan yahay marka waxyaabaha hay-adaha cadaaladdu iyo meelaha maaragta aan kuu sheegay sidaasay isugu xirxiran yihiin marka dadka inta badan waxa u muuqato qeybta maxkamadda ay tagayaan oo inta badan u muuqato waxaan rabnaa marka arrimahaas waa arrimo mushkilad jiri karto in dhulalku ay umuurahooda ama daahaan ama caddeymahoodii aada maaragta wakti dheer ay u qaadato taa marka shacabka soomaaliyeed waa uga garaabaynaa oo inay maaragta kugu dheeraato laakiin inay in la musuq maasuqo waa arrinka aan idin sheegayay ma jirayso waana daba taagannahay hay-adihii ku shaqada lahaayyo maxkamad sare ugu saraysayna iyada laftirkeedii way ogyihiin waa daba taagan yihiin musuq maasuq ama qof xaqiisa ah in la musuq maasuqo insha araxmaan ma dhacayso waana daba taagannahay garsooryaasha hadda shaqada hayana waa garsoorayaal aan ku kalsoonnahay oon aaminsannahay inaynan shacabka soomaaliyeed aysan musuq maasuqaynin laakiin arrimaha dhulka waa culeys jira oo saddexdaas hay-adood u dhexeeya waa waa tahay waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira marka ugu horeyso wasiirkan waa soo dhaweynayaa anigoo jaaniskan ka faa'iidaysanayo anigoo ah magacayga dacsiis xasan faarax ku nool qardho gobolka karkaar wasiirka waxaan weydiin lahaa maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ama mataqaana tifiyada waxaan ka arki jirnay ama warbaahinta bulshada ku dhaqan soomaaliya waxaa ka jiro inay caqabado badan ama mataqaana cadaalad daro badan ay ka sheeganayaan waxayna haddana sii sameeyaan bulshada ama rayidka oo maxkamadda markay aadaan in cadaaladda ay u doontaan ururka ama al-shabaab marka arrintaas ka wasaarad ahaan maxaa loogu xalin karaa xal noocee ah imaan karaa maadaama dowladdii meesha ay joogto maxkamaddiina mataqaanaa cadaalad daro laga sheeganayo cadaalad loo doonanayo ururka al-shabaab waa mahadsantaha nuur xasan nuur wasiirkana jaaniskan waa ka faa'iidaystay waa mahadsan yahay wasiirkan
waa mahadsan yahay dhegeystaha su-aashaas uuna weydiiyey horta hal shay aan rabaa inaa caddeeyo horta in shabaab loo doonto garsoor waa dembi qaran oo ciqaabtiisi leh waa number one ta labaad kalsoonida annaga waxaan rabnaa dadka shacabka soomaaliyeed horta inay dowladnimadooda ku kalsoonaadaan cadligooda ku kalsoonaadaan saan kuu sheegay si maaragta qofka xaqiisa uusan u lumin waxaa la sameeyey derajooyin maxkamaddu heer degmo markay kasoo gudubto gobol usoo gudubto gobol ay kasoo gudubto oo racfaan ay u gudubto oo racfaan ay ka gudubto maxkamad sare ay u gudubto waxay ku tusaysaa yacni intaas dad maaragta garsooryaala oo maaragta nadiifa badankoodii haddii hal xataa kaasoo qaldanta tan kale aysan kaasoo qaldamaynin waad dareemi kartaa inaad maaragta aadan u baahnayn inaad argaxiso aada aado marka dadka ama argixisada aada waa maafiyoo kale waxay raadinayaan waxaanan maaragta aysan lahayn argixisada niman duurkaas joogu waaye waxay xukumayaan wuxuusan qofka lahayn marka wuxuu rabaa inuu ku handado wuxuusan qofkii lahayn oo uu saas ku qaato annaga marka hay-adaha amniga oo ay nabad sugidda iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ugu horeeyaan dadkaasi oo noocaasa ama maxakamadahaas shabaabka wax u doonanayo annaga waxaan u kasaynaa inay iyaga laftirkooda qeyb ka yihiin in sistemka dowladeed wax laga dumiyo marka taa horta taasaan ka leeyahay kalsoonida inay shacabka ku qabaan garsoorkoodana waxay ka bilaabataa horta inay aaminaan in garsoorkaasi uu yahay garsoorkoodii inay aaminaan inay cadaalad ka helayaan haddii inta lagaaga sheekeeyo oo aadan adigu waxba arag waxba maqal aadan la kulmin kadibna aad maaragta perception aad intaad abuurato aad maaragta u aado shabaab maxaa la dhihi jiray cadaalad that means de dadka dadka qarxinaa oo hantida ku bixinaa oo ilmaha iyo marasta leynaayo oo ilaahay hadduu ku idmaayo waxba ma dhaantid marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed garsoorkiina ku kalsoonaada dowladnimadiina ku kalsoonaada maaragta argixisadana kaalmaha ugu noqonina waxyaabaha qaarkood annagana waxaan xaqiijinaynaa in garsoorka uu ah uu noqdo garsoor hufan oo laysku hadleyn karo wixii cillado ka yimaadana anagoo wada jirna haddaan nahay bahda maaragta cadaaladda guud ahaan ayaan ka wada hortegaynaa oo noogu horeeyo guddoomiye maxkamadda sare annaga ka wasaare cadaalad ahaan iyo ciddii kale oo garsoor ka shaqeysa dhammaanteed waa ka wada hortegaynaa madaxda waxaa kaloo markaa intaa maaragta nooga sii shisheeyo oo noogu sii koreeyo ra-isul wasaarihii dalka iyo madaxweynihii dalka oo iyagana diyaar u ah wax walba oo cillada garsoorkaas ku yimaada inay nala saxaan
waa mahadsan tahay wasiir waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su-aal ay dhegeystayaal badan isweydiinayaan waxaan la soconnaa in kiiskii maaragtay gabadha raq iyo ruux weli lala-yahay ikraam tahliil uu noqday kiis weyn oo qaran oo bulshada soomaalida oo dhan dhan walba taabtay xitaa siyaasadii maaragtay gaar ahaan madaxdii isku khilaafeen dalka marka wasaaradda cadaaladda dowr noocee ah ayay ka qaadatay xalinta kiiska ikraam tahliil
wasaaraddu horta shaqadeedii ka mid ma aha in arrimaha garsoorku ama kiisasku ay farageliso inta ay howlahoodii ka dhammaanayaan kiiskaasna maxkamadda xidmada qalabka siduu jira meeshaasaa loo doonayaa maaragtaa cadaaladiisa waayo waa mahadsantaa dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo qabto oo aan fursaddiisa sii magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa sud suudan jubba mudane wasiir garsoorka iyo fulinta waa ognahay kala madax banaanidooda iyo awoodda uu leeyahay garsoorka dalka qodobkiisa boqol iyo lixaad ee dastuurka federaalk ee soomaaliya haddaba waxaa dood xoogan mudane wasiir ee ka jirtaa golaha adeega garsoorka ee lagu muransan yahay sharciyadiisa sida uu u gudan doono waajibaadkiisa mise is leedahay waxaa la maray waxaa loo maray dhismihiisa waddadii saxda ahayd su-aasha labaad ee aan kuu soo jeedinaya waxa ay tahay mudane wasiir waxaa jira kala madax banaani la-aan fulinta iyo garsoorka ah doodna ay ka taagan tahay dhismaha golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda sare intaba sidee loo gaari karaa aas-aaska maxkamadda dastuuriga ah ee uu dalku baahi weyn u qabo ayub aadaa u mahadsan tahay su-aalo aada u muhiima ayaadna weydiisay su-aasha koowaad haddaan kaaga jawaabo golaha adeeg garsoorka annaga ka wasaarad ahaan procejarkii loogu talagalay waa marsiinay waan dhammaystirnay madaxweynahan ugu saxiixay inay howl galaan oo ay shaqeeyaan oo waajibkooda ay gutaan ayagaa laga rabaa procejarkii saxda ahaana waa u marnay xulistiisii iyo maaragta keenistiisii qodobka kale ee ah maxkamadda dastuuriga ah sidaad la socoto dalkan waxyaabaha ka dhiman oo xaqiiqdiina uu u baahan yahay inuu u dhammaystirmaan ay ku jirtaa maxkamad dastuuriga maxkamad dastuuriga marka si loo dhiso waxaa ka mid ah in guddigan adeega garsoorka uu dhammaystirmo oo dhismo oo fariisto oo shaqeeyo marka kadibna waddadii loo mari lahaa waaye oo maxkamaddii dastuuriga ahayd ayay noqonaysaa aniga ka wasiir ahaan intaan ka ogahay fulinta iyo garsoorku iskuma milna garsoorku inuu madax banaanaado sharcigay ku caddahay sharcigaa madax baneeyey howlahoodiina si aan lagu faragelinin ayay u gutaan haddee isku milanku haddii wada shaqeyn laga hadlaayo aniga ma fahmi karo haddii oo dadku ay wada shaqeeyaan micnaheedu ma ahan inay isku milmeen dowladnimadu waa waa jayn isku xirxiran oo hay-adaha garsoorku waxay u madax banaan yihiin wax allaala waxay umuuraha cadliga iyo sistemka oo dhan ay ka shaqeynayaan laakiin waxaa laga yaabaa in wada shaqeyn ay kala dhexayso hay-addii maaragta fulinta inay wada shaqeyn kala dhexayso hay-addii sharci dejinta inay wada shaqeyn kala dhexayso maaragta hay-ada fulinta oo ciidamadii iyo wixii ay ku jiraan marka waxaa lagu qasban yahay wada shaqeyna lagu qasban yahay marka wada shaqeyntu isku milan ma ahan waa hay-ad madax banaan oo maaragta laantii garsoorka oo shuruucda dalka madax banaysay waaye howshoodana si madax banaan bay u gutaan laakiin madaxda joogta maadaama ay maaragta dowladnimadu ay wax isku xirxiran tahay wada shaqeyn fiican bay u muujiyeen hay-adihii dowladda oo sharci dejin leh oo fulin leh wamaa ilaa hawla marka waxay ila tahay aniga in madax banaan yihiin madax banaanidoodina ay ku shaqeynayaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo ku magac dheer jaamac waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo